habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo arbaca dhegaystayaal bisha juun ah waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somalicom idaacaddeena caawana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyay ee dibadbaxyada maraykanka ka soconaya jawigu aada buu u deganaa marka loo eego habeenadii ka horeysay banaanbaxyadii inkastoo ay socdaan haddana kuwa nabadeed ayay isu rogeen oo banaanbaxyadii qalalaasaha watay hadda ma socdaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska saamayntaasu nagu keenay iyo annagoo kala cabsanayno matalan meelihii aan ku tukan jirno xaafadahan kusoo tukan jirna ma ku tukan karno salaad la'aanta saasa keentay dhibaatada nagu haysataasaa ka mid ah waa inaad gurigaaga aada kusoo tukataa masaajid male aan ku tukan oon gelayno cunnadii gabdhaha noo keeni jir nooma keeni karaan caafimaad darra darteeda dadkii oo waxaa jirto kastamad u adeegaysaa kastamka sabtas inuu kudhaha lagana iga dhowow iga fogow yacni iina adeeg xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa noo soo socda marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
kamida magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka ayaa weli waxaa ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka george floyd oo ahaa nin madow ah oo ay boolisku ku dileen gobolka minnesota wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegtay in guud ahaan dalkan maraykanka la xidhay dad ka badan sagaal kun oo qof oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacayay meelo badan oo maraykanka gudihiisa ah maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah ugu gudbiyey waaxda booliska dacwadan oo la xidhiidha dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn kaasoo geeriyooday waxyar kadib markii uu qoorta uga istaagay askari ka tirsan ciidamada booliska ee minnesota gudoomiyaha gobolka minnesota iyo waaxda xuquuqda aadamaha ee gobolkaasi ayaa shir jaraa-id oo ay shalay gelinkii dambe ku qabteen xarunta gobolka ee san bawl waxay sheegeen in sidoo kale ay baari doonaan qeybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii tobankii sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabta koor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolkaas dalka baraaziil ayaa salaasadii shalay mar kale diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobolada dalkaasi ugu dhintay cudurka covid wasaaradda caafimaadka ee baraaziil ayaa sheegtay in afarlabaatanki saacadood lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya kun iyo laba boqol iyo labiyo lixdan qof halka uu xanuunku soo ritay in ka badan sideed iyo labaatan kun oo qof oo ladiiwaangeliyey oo lagu diiwaangeliyey goobaha caafimaadka baraaziil ayaa isagu ah iminka ubuucda xanuunka covid guud ahaan waxa uu coronavirus dalka baraaziil ku dhacay in ka badan shan boqoloo kun oo qof halka tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan koob iyo soddon kun oo qof
xarunta la socodka cudurka covid sagaal iyo toban ee jaamacadda johns hopkins ayaa sheegtay in tirada guud ee kiisaska cudurkaasi ee dunida haatan ay ku dhow yihiin lix milyan iyo afar boqol oo kun iyadoo dad ka badan saddex boqol iyo siddeetan kun oo qofna ay u geeriyoodeen maraykanka oo ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka covid sagaal iyo toban ayaa tirada dadka u geeriyooday waxa ay gaaraysaa boqol iyo lix kun oo qof halka baraaziil oo ah dalka labaad ee kiisaska iyo dhimashada ay sii kordhayso maxamed bashir cabdiraxmaan ayaa inusoo koobayo wararkii ugu dambeeyey baraaziil ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay diiwaan gelisay kiisaskii maalinlaha ee ugu badnaa ee dhimasho ee cudurka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in kun laba boqol iyo lixdan iyo laba qof ay u dhinteen cudurka covid sagaal iyo toban taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus ugu dhintay baraaziil ka dhigaysa koob iyo soddon kun boqol sagaashan iyo sagaal qof tirada dadka uu soo ritay cudurka covid sagaaliyo toban gudaha dalka brazil ayaa haatan ah shan boqol konton iyo shan kun saddex boqol siddeetan iyo saddex qof waana dalka labaad ee ku soo xiga maraykanka oo kiisaska uu diiwaan geliyey ay ka badan yihiin hal milyan iyo siddeed boqol oo kiis inkasta oo coronavirus si aad ah u sii faafayo dhimashaduna ay sii kordhayso haddana madaxweynaha brazil jair bolsonaro ayaa sii wada inuu meesha ka saaro xajmiga dhibaatada cudurkan safmarka ah waxa uu ugu sheegay taageerayaashiisa bannaanka xarunta madaxtooyada ee brasilia inuu ka quumamaynayo dhimashada qof kasta laakiin waxa uu yidhi taasi waa aayaha qof walba khubarada caafimaadka dunida ayaa in muddo ahba ka digayey in cudurka covid sagaaliyo toban uu labakaclayn karo haddii ay dowladuhu dib u furaan ganacsiyada saraakiisha dalka koonfur afrika ayaa sheegay in tirada kiisaska dalkaasi ay laba jibaaranto labadii toddobaad ee kasta taasi oo haatan kor u dhaaftay soddon iyo shan kun oo kiis dalalka bolivia mexico iyo venezuela ayaa bilaabay inay toddobaadkan dib u furaan ganacsiyada xilli ay hay-adda w h o ee caafimaadka dunida ku dhawaaqday in latin america iyo karibiyanku ay yihiin goobaha ugu daran ee dunida ee uu faraha ba-an ku hayo coronavirus khubarada ayaa sidoo kale ka digaya suurtagalnimada in covid sagaaliyo toban uu mar kale si xooliya ugu faafo maraykanka oo ay kumanaan qof isugu soo baxeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo rabshadaha ka dhanka ah bulshada madow iyadoo mudaaharaadayaashu aysan u hoggaansamin hagayaasha ah in bulshadu ay kala fogaadaan lana xirto maaskarooyin dhanka kale warbixin cusub oo talaadadii ay soo saartay britain ayaa sheegtay in dadka laga tirada badan yahay ee britain ay u dhintaan covid sagaaliyo toban si ka badan dadka caddaanka ah warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee britain ayaa sheegtay in dadka asal ahaan ka soo jeeda bangaladesh ay wajahayaan labanlaab halista uu dhimashada covid sagaaliyo toban marka loo eego bulshada caddaanka ah ee dalkaasi dadka reer britain ee asal ahaan ka soo jeeda eshiya sida shiinaha hindiya iyo bakistan iyo qowmiyadaha madow ee karibiyanka ayaa boqolkiiba toban ilaa konton waxaa la sheegayaa in laga yaabo inay u dhintaan cudurka covid sagaaliyo toban warbixintu waxa ay sheegtay oo quran natiijooyinka ay heshay laakiin ma aysan bixin wax talooyin ah oo ku saabsan sida lagu dhimi karo tiradan walwalka leh xogeyaha caafimaadka britain matt hancog ayaa sheegay inay caddahay in dadka madow iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ay khatar weyn ugu jiraan inay u dhintaan cudurkan covid sagaaliyo toban laakiin waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay in aysan jirin hagayaal arrintaasi wax looga qaban karo wakhti xaadirkan aad ayaad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa maxamed bashir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington xaaladda magaalada minneabolis ayaa xalay xoogaa ka deganeyd sidii hore iyadoo bandowgii lasoo rogay saacadaha u dhexeeya tobanka habeennimo ilaa iyo afarta aroornimo xilliga minneabolis uu taagnaa dadka cabanaya ayaa iska dhaga tirayay amarka ku saabsan bandowga booliiska ayaa ugu baaqay dadku inay guryahooda ku nagaadaan wararkii ugu dambeeyey ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay waryaheena minneabolis maxamuud mascade shirwac aad baad u mahadsan tahay xalay gobolka minnesota jawigu aad buu u deganaa marka loo eego habeenadii ka horeysay banaanbaxyadii inkastoo ay socdaan haddana kuwa nabadeed ay isu rogeen oo banaanbaxyadii qalalaasaha watay hadda ma socdaan xalay iyo habeenadii ka horreeyey oo dhanna magaaladu banday bay ahayd laakiin waxaad moodaa xalayto in uu jawigu aada u deganaa islamarkaana aanay jirin wax qalalaasa ah oo dhacay inkastoo meelaha qaar xilli dambe oo la dhaafay waktigii dibadbaxyada ay dibadbaxyo socdeen laakiin waxay ahaayeen kuwo nabadeed dadkii banaanbaxyada fulinayana qaar ka mida dabcan nabadeed ayaa loo xirxirayay meelaha qaar markaad aragto laakiin guud ahaan jawigu waa uu deganaa oo ma ahayn mid sidii habeenadii hore oo kale ahaa waan gartay marka boob baa dhacayay dukaamada qaar baa loo dhacayay maalmihii ugu dambeeyey qalalaasasaa tilmaantay ayaa dhacayay marka jawigaasi boobkaasi ma jirin xalay tole waa ka duwanaa xalayna ma aanu jirinin habeenkii ka horreeyena sidoo kale ma aanu jirinin marka waxaad moodaa hadda in uu jawigu si caadiya kusoo noqonayo laakiin banaanbaxyadii cadaaladda loogu raadinayay george floyd weli sidoodii ay u jiraan waxaa xusid mudan in saaka aroornimadii afartii aroornimo oo ahayd xilliga uu ku ekaa bandowgii gobolka lagu soo rogay in markaa wixii ka dambeeyey markii ugu horreysay muddo dhowr beri ah gobolka minnesota khaasatan magaalooyinka mataanaha ay ka bilowdeen gaadiidkii dadweynaha basaskii ay dadku raaci jireen sidoo kale waaxda gaadiidkuna waxa ay sheegtay in tareenkiis ku xijiray magaalooyinka mataanaha ee st paul iyo minneapolis oo isaga laftiisa loo xiray amni darrada ay abuurayeen dibadbaxayaashu in isagana maalinta khamiista dib loo furi doono marka welina gobolka minnesota lama soo rogin ama lama dheereynin waktigii loogu talagalay badago oo ku ekaa saaka afarta subaxnimo laakiin galabta saddexda galabnimo ayaa gudoomiyaha gobolka minnesota uu hadli doonaa isaga ayaa laga warsugayaa marka inuu dheerayn doono badowgii iyo inuu halkaa ku ekaan doono oo hadda ay xaaladda ay tahay mid ay gacanta ku hayaan oo sidii caadiga ahayd kusoo noqoto marka isagaa la ogaan doonaa markii ugu horreysana saaka aruurnimadii gudoomiyaha gobolku waxa uu tegey goobtii lagu dilay george floyd isagoo dabcan isku dayay guddoomiyuhu sidii uu bulshada ugu qancin lahaa in si cadaalad ku jirto loo gudageli doono ama wax looga qaban doono kiiska george floyd waan gartay hadda kiiskii aan kuu marayaa warka waxaynu hore ugu haynay in nin ka mida afartii nin la xidhay intii kale shaqada laga fadhiisiiyey halkuu kiiskii marayaa weli wax waro dambe ma laga soo saaray aad iyo aad dabcan saddexdii askari oo kale weli lama soo xirin waana sababta ay weli banaanbaxyadu u socdaan sida laleeyahay waayo dadka banaanbaxaya waxay codsanayaan in lasoo qabto saddexdii kale oo askari ilaa hadda lama soo qabanin dabcan ciidamada booliiska gobolka minnesota qaar ka mida saraakiishooda laftooda ayaa ku baaqaya in lasoo xiro askartaasi laakiin weli ilaa hadda wax tallaabaha oo la qaaday ma jirto lakiin shalayto waxaa xusid mudan in gudoomiyaha gobolku uu amray waaxda xuquuqda aadanaha gobolka minnesota in ay baaritaana ku samayso tobankii sano ee lasoo dhaafay booliiska magaalada minneapolis siday u dhaqmeen khaasatan siday ula dhaqmeen dadka madow iyo in ay galeen xadgudubyo la xiriira cunsurinimo iyo cadaalad darro marka waxaa cusub in guddi madax bannaan ama waaxda xuquuqda aadanuhu ay baaris haatan ku bilaabayso magaalada minneapolis booliiskeeda oo dabcan loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii george floyd waan gartay ugu dambeyn haddaan maxamuud ku weydiiyo dabcan si dhow baad ula socotay banaanbaxyadani kama socdaan oo keliyata magaalada minneabolis oo aadde halkay ka bilaabmeen laakiinse guud ahaan waddanka maraykankaay ka socdaan guud ahaan waddanka siday ugu faafeen halkay marayaan iyaguna haddaad looga warbixiso shil cad waad umahadsan tahay dabcan xalayto magaalooyin waaweyn sida new york los angeles iyo washington ayaa ka mid ahaa meelaha sida weyn ay banaanbaxyada uga dhacayeen sidoo kalena bandowga lagu soo rogay new york xalay meelaha qaar waa ay ka dhaceen bilileqo laakiin waxaad moodaa booliiska new york in uu xalayto isagu awoodda inta badan sugayey dibadbaxayaal halkaasi waa la xirxiray sidoo kale los angeles dibadbaxayaal dhigayey banaanbax magaalada ayaa si nabadgelyaha waan rabshado lahayn sidii maalmihii hore u banaanbaxayay qaar ka midana iyagana waa la xirxiray oo dabcan waxa ay weli banaanbaxa wadeen xilligii loogu talagalay xilli dhaafsiisan oo xilligii bandowga lasoo roga ayay sii banaanbaxayeen laakiin guud ahaan marka aad fiiriso haatan waxaad u moodaa banaanbaxyadu in ay isu bedeleen jawi nabadeed oo qaralaabsi u yaraaday tan iyo markii wiil la dhashay george floyd oo gobolka minnesota yimid ugu baaqay dadka dibadbaxyada dhigaya in ay dhigaan dibadbaxyo nabadeed laakiin ay joojiyaan rabshadaha iyo meelaha ay gubayaan dadka rabshadaha iyo biliqada wadana aanay matalinin aragtida cadaalada loogu doonayo george floyd marka guud ahaan markaad fiiriso maraykanka jawigu waxaad moodaa inuu degan yahay inkastoo tan iyo markii dibadbaxyaduna ay bilowdeen guud ahaan waddanka maraykanka shirwac oo la xiray dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo sagaal kun oo qof oo loo xiray banaanbaxyada ka dhacaya waddankan maraykanka guud ahaan mahadsanid maxamuud mascade oo u waramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac dhinaca kale dibadbaxyadii xalayto ka dhacay qaar ka mida magaalooyinka maraykanka ayaa intooda badanay rabshad la-aan ku dhammaaday dadka ka qayb qaatay dibadbaxyadaasi ayaa iska dhiga turay banduu ay dowladdu ay ku soo rogtay meelaha qaar faahfaahinta arrintaas waxaa inoo haya xuseen barre aadan qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka ayaa waxaa weli ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka george floyd oo ahaa nin madow ah oo ay boolisku ku dileen gobolka minnesota magaalada new york ayaa dibadbaxayaashu ay saacado badan ku sugnaayeen buundada isku xidha xaafadaha brooklyn iyo manhattan kadib markii ay boolisku jidka xidheen booliska magaalada atlanta ee gobolka georgia ayaa adeegsaday qiiqa dadka ka ilmeysiiya si ay u kala dareeriyaan dibadbaxayaal tiro badan oo iska dhiga tiray bandow ay boolisku ugu soo rogeen magaaladaasi kaasuu bilaabayay sagaalkii habeennimo wakaalada wararka ee reuters in guud ahaan dalka mareykanka la xidhay dad ka badan sagaal kun qof oo iyagu ka qayb qaadanayay dibadbaxyada rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacayay mareykanka magaalada caasimadda ee washington ayaa dibadbaxyadii shalay ka dhacay ay ahaayeen kuwo nabdoon iyada oo isniintii ay boolisku xoog ku kala dareeriyeen dibadbaxayaasha si uu madaxweynaha mareykanka donald trump jidka uu maro isagoo booqanayay kiniisad ku taala washington magaalada los angeles ayaa iyadana ay ka dhaceen banaanbaxyo iyada oo duqa magaaladaasi uu ka mid ahaa dadka taageerada u muujiyay dibadbaxayaasha ka cadhaysan dilka nin madow ah sidoo kale banaanbaxyada ayaa ka dhacay magaalooyinka ay ka mid yihiin miami houston orlando new orleans seattle portland iyo madison oo ku taala gobolka wisconsin maamulka gobolka minnesota ayaa sheegay inay bilaabeen dambi baaris lagu sameynayo booliska gobolkaasi si loo baaro inay xadgudub sameeyeen qaar ka mid a askarta booliska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay rabshadaha ka dhacay magaalada new york oo xoran u ah qaramada midoobay sidoo kale baadariga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka bob francis ayaa walaac ka muujiyey dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda gudaha mareykanka ra-yi ururin ay samaysay wakaalada reuters ayaa lagu sheegay in boqolkiiba afar iyo lixdan dadka mareykanka ah ay taageersan yihiin dadka ka cadhooday dilka george floyd sidoo kale ra-yi ururinta ayaa muujisay in boqolkiiba shan iyo konton ay dadweynuhu ka xun yihiin qaabka uu madaxweyne donald trump arintan u maamuray madaxweyne trump ayaa hore u sheegay inuu taageersan yahay muwaadiniinta dareenkooda ku muujiyay banaanbaxyada inkasta oo qoraallo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku hanjabay inuu awood militari u adeegsan doono dadka rabshadaha sameynaya madaxweynihii hore mareykanka george bush ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in dadka mareykanka ee madow lagu xadgudbay islamarkaana aan arrintooda si wanaagsan looga jawaabin madaxweyne bush ayaa sheegay in dilka george floyd ay ahayd dhacdo aada u foolxun isagoo tilmaamay in aada uga xun yahay cadaaladdarrada uu sheegay inay halis gelinayso mareykanka mahadsanidkaas wuxuu ahaa xuseen barre aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi
xubno ka socda dalada bulshada rayidka ee puntland ee loo soo gaabiyey bunsa ayaa kala hadlay guddoonka baarlamaanka puntland in la hirgeliyo maxkamadda dastuuriga ah si looga gudbo khilaafaadka arrimaha dastuuriga faysal axmed warsame ayaa nuux muuse barjaab uga waramo waxyaabaha ay ka wada hadleen bismillahi ramaan raxiim aad iyo aad ubahansantahay v o a iyo nuux muuse runtii baarlamaanku waxay ahaayeen dad qeyb ka ahaa heshiiskii oo qeyb weyn ka qaatay heshiisiintii madaxweynaha madaxweyne ku-xeenka iyaga isamadaba mahadcelin iyo inaa mahadcelin shaqaday qabteen runtana ay bulshada reedka ana qeyb weyn ka ahayd iyo in la xoojiyo wada shaqeynta baarlamanka iyo bulshada oo heshiis hore u jiraa jiray oo baarlamanka dhex maray bulshada reedka kaasoo ahaa in la wada shaqeeyo gudiyaduna tobanka guddiga baarlamankan ay la shaqeeyaan bulshada qeybadeed kala duwan taasna isku afgaranay arrimaha kale oo muhiimka ah waxaa ka mid ahaa in labada xubnood oo dhiman maxkamadda dastuuriga ah oo atan xalka u ah khilaafaadka ka yimaada madaxda sare dowladda iyo waxyaabaha kaloo laftooda dowladda ku saabsan isqabadyada gudaheeda ah meesha loo aadi lahaa in labada qof la dhammaystiro oo hawsha ay dabagalaan baarlamankuna uu xoog saaro runtii ana dareemi kartid puntland inay garayso xilli doorasho oo xasaasi ah doorashooyinkaasna dhici karto dowladdu maadaama xisbi leedahay iska qabsi iyo waxyaaba badan halkaasna ay u baahan tahay in la helo marjac ama meel lagu kala baxo taas waa mid oo doorashada lafteeda taageero u tahay arrintaas muhiimin u tahay inay jirto maxkamad dastuuri ah iyadana in dib loo eego waxaan kaloo kala hadalna qodobka saddexaad inay muhiim tahay in la adkeeyo hay-adaha ay ka midkii hanti dhowrka guud iyo hay-adaha ilaaliya musuq maasuqa iyo nidaamka cadaaladda puntland in dib la isu soxo oo dib aan lagooda waxyaabaha noo jira way jiraan wixii lagu guuleysto lagu guuleystay waxyaabaha dhiman in la soxo oo la xoojiyo oo aada loo adkeeyo waxaan kaloo kala hadalna arrinta ugu muhiimsan oo iyadana ah arrinta dekeda boosaaso ee micnaha shirkadda p n o oo puntland heshiis la gashay saddex sano ka hor heshiiskaasna ilaa hadda wax ka dhaqaaqa aysan jirin taasoo dhaawac weyn ku ah micnaha micnaha dekeda oo runtii la oran karo xataa qaybo kamid ciid baa ku aasantay oo micnaha meelihii xataa dayactir iyo ribeerin maysan helin halkaas oo cidhili badan ganacsadu ka sheeganayaan iyo cabasho taasoo lafteeda saameyn ku leh dakhli badan oo dowladda canshuura kasoo geli lahaa ay ku baaqdeen iyo dakhliga guud ee ganacsatada dadka ku nool qiimaha kala duwan bulshada ah in goluhu uu dib u fiiriyo heshiiskaas laguna daro ajendaha kolkaana ay go-aan ka gaaraan aad iyo aad bay noo soo dhoweeyeen runtiina adigu waxaan celinayaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye markaad eegto maamuladii ka horeeyey madaxweyne deni oo ay ku guuleysan waayeen hirgelinta maxkamadda dastuuriga oo siyaasiyiintu ay tilmaamaan inay muhiim u tahay puntland wakhtigan ay dimuqraadiyadda iyo xisbiyada ay gelayso marka markaad eegtaan ka bulsha rayd ahaan midinla tahay in xilligani baarlamaanka hadda jira iyo madaxda hadda jirta ay hirgelin karaan maxkamaddii dastuuriga oo puntland oo ku iyo labaatan sano jirta la hirgelin waayo hore loo hirgelin waayo in la hirgelin waan aaminsanahay haddii xil layska saaro oo arrinta loo dhaqaaqo inay fududahay dowladdan dowladda ka horreysay dowladdii madaxweyne cabdiweli labada xubnood oo dhankiisa uu soo magacaabay shanna waa shanta maxkamadda sare waxaa dhimanaa labadii baarlamaanka oo waqhtigu ka dhacay waaasna waxa wey waa sagaalka xubnood marka hadda waxaa dhiman waa labada baarlamaanka waxaan isleeyahay way fududahay waa shaqo badan horaa la qabtay waana wax la qaban karo runtii haddaan la helina dee waxaa maqnaanaya in meel u dhaxaysa ama meel marjic loo noqdo inaysan jirin oo dhibaato ay noqonayso conflictyada iyo waxyaabaha imaana doono dhan inay ahaato weyaan meel lagu kala baxo inay noqoto aada muhiim u tahay guud ahaana soomaalida waa dareemi kartaayo waa laga baqaa maxkamadda dastuuriga gudoomiye idinka laftirkiina ka bulshareed ahaan waxaa laidinku dhaliilaa in la xisaabtan la-aan dhanka xukuumadda oo kale ama hay-adaha dowladda laga rabay bulshareyd ahaan in ay la xisaabtamaan waxyaabo badan oo socda in ay meesha ka maqan tahay arintaa maxaa ku jawaabi laha waxaan ku jawaabi lahaa runtii waa dareemi kartaa horta waxaan civil society ama bulshada reed waa dareemi kartaa sideedaba waxa ay actif yihiin oo shaqada ay wadaan soomaaliya marka laga hadlay guud ahaan waa tobankii sano ama koo iyo tobankii sano u dambeeyey dhaqankeenna iyo ma aragtay culjareennana kuma jirto qof micnaha madaxweyne meelka ama maamul meel ka jira in qof mucaarado oo uu yidhaho waa waa khalad iyo waa kugu haystaa process bay maraysaa runtii waxaan isdareemaya anugu aan isleeyahay meesha hadda aan marayno way fiican tahay oo meel fiican ma marayna wax badanna waa dhiman yihiin waana wacyigelinta mujtamaceen oo dhanba oo u haystaba qofkan la doortay ama madaxweyne ha noqdo mxuukeen ama wasiir loo qaadanaya inuu meesha isaga leeyahay ay tahay wax isaga reerkiisa maadaama qabiil wax lagu qaybsaday reerkiisa ay xaq u heleen oo in laga hadda ahaaleen hadda goor taarikh waxay qabsatay maamuladii puntland soomar mid ka mid ah ayaan howl saas oo kale ah oo khalada maamul ka dhacday hawsha ayaan waxaan ka hadlay markaan ka hadlay waa nin oday ah oo weliba qaraabo aan ahay ii yaal wuxuuynihu muwaalan tahay maxaad ka rabtaa odayga meesha jooga shaqo yeelo hawshaas adig kuma taalo dadkao dhan bay u taallaa runti dadkao dhan dareenka ma aha micnaha bulshareed waa dad kooban bulshadana de waa ummadaasoo dhan de laakiin dadka actifekao shaqeynaya waa ururadaas maxalliga oo jooga laakiin waad dareemi kartaa haddii mujtamac wacyigelin badan bay u baahan yihiin in qofka uusan aqoonba xuquuqdiisa dastuuriga ah waxa uu leeyahay waajibaadkiisa wax badan baa naga maqan waxaasa u baahan tacliimi badan saasas leeyahay mahadsanidkaas waxau ahaa faysal axmed warsame oo u warrameeyey waryaheena nuux muuse birjeeb
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic siddeed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana aan ku wada nasanno heestan macaan haatan haddaan gudagallo qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale balse marka hore xuseen barre aadan iyo qodobadii warka ugu dorroraa waa kuwan
qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka ayaa weli waxaa ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka george floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliska ku dileen gobolka minnesota wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in guud ahaan dalkan maraykanka la xidhay dad ka badan sagaal kun oo qof oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacayay meelo badan oo maraykanka gudihiisa ah maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah ugu gudbiyey waaxda booliska dacwadan oo la xidhiidha dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn kaasoo geeriyooday wax yar kadib markii uu qoorta uga istaagay askari ka tirsan ciidamada booliska ee minnesota gudoomiyaha gobolka minnesota iyo waaxda xuquuqda aadamaha ee gobolkaasi ayaa shir jaraa-id oo ay shalay gelinkii dambe ku qabteen xarunta gobolka ee san bawl waxay sheegeen in sidoo kale ay baari doonaan qeybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii tobankii sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabtakoor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolkaas
wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad nagala socotaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaalahoodu xooga badan yahay ee g oo lagu soo daro dalalka ruushka uu ka mid yahay arrintan ayaa dalalka xubnaha ka ah qaarkood ay ka horyimaadeen haddaba maxamed cabdi xasan sandheer ayaa arrintaasi ka waraystay faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolkan virginia horta shirkaas agaamahanba uu iska ragaadsanaayoo runtii muran baa ka taagnaa waa kii markii hore yar waxaa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaree maaralaago ee ku yaalla florida marka waa tii lagu kacay oo layidhi business aad adigu leedahay kuma qaban kartid shir waa kii camp david u bedelay waxay ahayd runtii inuu dhaco june tobankeeda sanadkan laakiin haddana waxa weeyaan iyadoonba maaragtay wax kaleba la gaadhin oo ayaa waxaa arrinta tan coronavirus ayaa baqdinteedii iyo arrimaheeda ay yimaadeen marka wuxuu yidhi madaxweyne wuxuu yidhi waxaa ay u badan tahay in shirka laga dhigo maaragtay is arag ama conference video laska layska arkayo inuu u dhaco sidaas laakiin ilaa hadda ma caddayn in meel laysugu tegayo la qabanayo
waan gartay waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dalalka g sn ama toddobada dalal in ahayn ku fillayn dalal kale in lagu soo daro ayuu ayuu soo jeediyey waayo dalalkaasi
horta wuxuu soo jeediyey inuu ku daro saddex waddan oo kale oo ay ka mid yihiin australia amni afar waddan oo kale australia india south korea and russia run ahaantii ujeeddadana waxaa loola jeedaa china oo uu dee beryahan uu ku kacsan yahay tanna u malayn maayo inay dhacayso waayo ruushka sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii baa laga saaray isagu jihadka jihad baa la odhan jiray marka uu ka qayb geli jiray shirarka toddobadii waddan ee barwaaqa sooranka ee yurub iyo maraykanka ee isugu jiray laakiin markii uu qabsaday waddankan ukraine uu ka qa ka qabsaday jasiiradda krimiya ah ama badda ku taalla badda black seaga badda madow markaasaa laga saaray inay shirkaa uu kasoo qayb galo marka hadda arrinta tan ah inuu yidhaahdo rushka iyo ruushka iyo australia india iyo south korean soo gelinaya maaha waxay wadamadii kale ee g sevenka ku jira ama wadamadii barwaaqa sooranka toddobada ahaa ay aqbaleen ilaa hadda waan gartay madaxweyne wuxuu ka hadlay maalin dhaweyd aan idhahdee dalka shiinaha ayaa wuxuu soo jeediyey wuxuu soo rogay amaro dhinaca amniga ah oo muddaba uu daba socdo jasiiradda hong kong wuuna ku guulaystay madaxweynaha maraykanka ama dowladda maraykankuna waxay tidhi sabida aanu la dhaqmi jirnay hong kong waanu ka bedelaynaa oo waanu ku adadkeynaynaa dhinaca haddii laga hadlaya heshiisyada ganacsigaas bal faahfaahinta arrintaana sii waa maxay isbeddel ku yimid siyaasadda dalka maraykanka ee ku aadan hong kong
hong kong iyo iyo taiwan midna waxba kuma samayn karo waayo wadankan china shinu waa wadan xoog leh waa wadan maaragtay wadamada ugu dhaqaalaha badan buu hadda ku jiraa berigii hore wadan ka faqiira buu ahaa inkastuu dad badan leeyahay meesha la yihahdo hong kong ingiriisku wuxuu xukumayay boqol iyo lix iyo konton sano ayuu xukumayey kun iyo sagaal boqol toddobiyo sagaashankii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyey sidii ballantu ahayd china heshiiska wuxuu ahaa china iyo ka dhexeeya iyo hong kong maadaama ay dimuqraasi ahayd ay waddan dimuqraadiyeed isku doorto oo dee codka xorta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan china oo aanay ahaan dee dowlad madax bannaan laakiin xog isxukun gaara ay leedahay marka kan china ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaba inay xoog kula wareegaanba hadalkan uu soo jeedinayo madaxweyne trump waxalaala waxay soo kordhinaysa male waayo chinana awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyadoo loola jeedo china ma sii hagaajinayo xidhiirka ka dhexeeya chinaha iyo ruush maraykanka maraykankana runtii maaha maraykanka ma maarmo china waa wadan xoogle waa wadan dhaqaalele aad bay isugu xidhan yihiin marka arrintaas waxaa laale wax ka soconaya inuu maraykanku cadaadis ku taiwan ba waxba ka qaadi waayey oo maraykanku awoodi waayey inuu aqoonsado kadib markay china ka go-een kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka ah aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia maxamed cabdi xasan sandheere ayuu u waramayey
haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhowaan muddo sagaal bilood ah ciidamada amisom ugu kordhiyey xilliga joogitaankooda soomaaliya maadaama wakhtigoodii hore uu dhammaaday waxaana sababta wakhtiga dheeriga ah ee loogu daray lagu macneeyey in soomaaliya ay ka gudbiyaan xilliga kala guurka islamarkaana ay ka qayb qaataan sugidda howlaha ammaanka ee doorashooyinka inagu soo wajahan haddaba maxaa diidaya in kaalinta amisom ay buuxiyaan ciidamada soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyey dib u dhiska lagu waday waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cali maxamed cali iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cali xasan kaafi waad mahadsan tahay saaxiibkay sheekh nuurna waa salaamaya in muxuu ahaa loo kordhiya ciidamada amisom mandateka ay waddanku joogaan oo security councilka ay sagaal bilood ugu daraan waa arrin la filahayo waa arrin muxuu ahaa ay ku saxan yihiin maxaa yeelay amisom waddanka wakhti badan bay joogtay wax badanna way qabteen marka hadda maadaama uu ku aaday sanad wakhtigii muxuu ahaa timekooda uu dhacahayay loona baahan yahay weli aan la gaarin muxuu ahaa aadaaftii muxuu ahaa shalay loo dalbay inay dalka yimaadaan in lagu kordhiyo sagaal bilood waa muxuu ahaa waa arrin aad u fiican waana muxuu ahaa waana soo dhaweynaynaa sababta keenaysana waxaa weeye siaad og tahay xasan kaafi waddankeenna burbur wuu burburay instituushinadiisii ciidamadii wax walba o dhan way burbureen hadda markaa dib u kabashaa jirta marka welina iskuma filna ciidankeenni ma gaarin heer maanta uu la wareegi kara muxuu ahaa dhammaan xaduudihii muxuu ahaa dalkii o dhan uu la wareegi kara laakiin amison waqti badan bay dalka joogtaa xilli hore ayay ahayd in laga shaqeeya muxuu ahaa amison haddii dal ka baxda in ciidan soomaaliyeed uu wadanka muxuu ahaa uu u hara laakiin dowladihii hore ayaan ka shaqayn arrinta iyadoon muxuu ahaa dhalishiiska laakiin hadda waxaa socda in ciidankii muxuu ahaa soomaaliyeed tababar fiican u socdo la tayeeyey meel fiicanna hadda way marayaan marka halkan sano in sagaalkan bilood lagu darana waxay xal u tahay maadaama dalka doorasho uu galayo doorasho u socdo in cadowgana lala dagaalamahaya in muxuu ahaa dowladdii muxuu ahaa tababaradii ciidankana ay socdaan intay doorashada ka dhacaysa in muxuu ahaa kaalintoodii muhiimka ahayd amison inay sii joogto waa arrin aad iyo aad iyo u fiican haye nuur shaacsimaan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay xasan kaafiyow walaalkay waan salaamaya odooda igula jira saaxiibkay cali horta waxa weeye waxaa muhim ah bulshada soomaaliyeed inay fahmaan waxa ujeedku uu yahay amsom waxa loo keenay waxa weeye kow lambar wan waxaa ka ahayd argagixiso inay la dagaalamaan waxaa ahayd inay la dagaalamaan oo ilaaliyaan xarumaha dowladda inay ilaaliyaan oo wixii dowladnimada sistamka ay ku socoto kasoo horjeeda in ay waxa weye ay ka leexiyaan ayuu hadafkoodu ahaa laakiin maanta waxaad moodaa inay nagu qaangaareen oo shan iyo toban sano ay kusii dhowdahay xilliga ay waddanka joogaan wax ujeeda iyo wax hadafoo laga gaarayna ayna jirin waxaan ognahay la dagaalanka argixisada labaatan iyo afar milyan lacagan ka yarayn ayay sanadkii ku qaataanoo dakhlioo beesha caalamka ku siisaa hadday un u kordhiyeen mandate ay siiyeen innaga ma noo qalantaa ciidamo waxaynu leenahay hadda sanadihii u dambeeyey walow ay jiraan xilli gaabis ay jirto haddana ciidamo isku dhaf ahoo wadanka laga sameeyey ayaa jira oo dowladdan xilliga ay awood siin jirtayoo waxaan leenahay ciidamo la tayeeyey oo amniga sugi kara oo doorashooyinka ilaalintooda iyo madaxda qarankaba ka qayb qaata ayaan leenahay iyaga ayaa nagu filan oo maanta la rabaa inaynu tijaabinno wixiina dhib ahee naga dhacay inaynu maanta ka soo kabanno innaga ciidamadeenu amniga sugaan baa lalaga doonayaa laakiin maanta inaynu kusii jirno amazon baa doorashadii noo ilaalinaysa oo waxa weeye madaxdii qarankeenana ilaalinaysa waxba noo tari mayso waxaa habboon kharashaadka la siinayo amsom lagu bixinayo lacagta la dagaalanka argixisada oo sanad walba lagu bixiyo labaatan iyo afar milyan iyo kasii badan in lagu bixiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta iyaga taliyaashooda iyo talisyadooda iyo cololka kala duwan uu ka kooban yahay oo ilaa heer maamul goboleed iyo heer federaal mid walba in lagu tayeeyo oo dhaqaalaha lagu siiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waana isleeyahay boqolkiiba boqol kaalinta amsom way buuxin karaan cali waad maqlaysaa qaabka uu nuur dooda u dhigay adiga haddii aan ku weydiiyo maxay muhiim u tahay in ciidamada amsom loo kordhiyo joogitaankooda soomaaliya xasan kaaf waa mahadsan tahay waxaan rabaa hal mar inaan u iftiimiy saaxiibkay sheekh nuur amison mandatka waddanka ay ku joogta qaybta muxuu ahaa biskibinka ama nabad ilaalinta ah ma ahan bisa argagixiso inay la dagaalamaan waxa weeye waddanka argagixiso kalix maahan wax lala dagaalamaya waxaa jira kooxo hubaysan oo argagixiso laftooda aan ka tirsanayn oo dhib ku ah dalka kuwaas laftooda inay qabtaan oy wax ka qabtaan wax alla wixii lid ku ah muxuu ahaa dowladnimada bay amison muxuu ahaa mandatkooda waddanka ku joogaana in hadda loo kordhiyana waxaa sabab u noqonaysa ciidankeenna waa tayadiisa hadday socotaa waa la diyaarinayaa siaad og tahay wadanka dagaal buu ku jiraa wax lala dagaalamaya argagixiso argixisada waa dad hubaysan oo hub muxuu ahaa culis haysta oo meel walba laga kaalmayna laakiin ciidankeenna male ma haystaan awood maanta u dhiganta awoodda hadda ciidanka amison ay haystaan hadda waxaad malaynaysaa waa markii muxuu ahaa lixaadan u malaynaa hadda loo fan loo extension loogu loogu darhay mar hore ayay ahayd hadduu bilaaban lahaa muxuu ahaa nidaam in ciidanka amison si looga baado ciidamada soomaalida la dhis meel fiican bay mari lahayd amison doorashada dalka intay ka dhacayso waa inay dalka joogtaa waa mandatana loo kordhiyo waa arrinay ku saxan yihiin dowlad ay ku saxantay security councilka ku saxnaayeen markay dhammaysta doorashada laga baxana ciidanka hadda la diyaarinaya ayaa la wareegi doona muxuu ahaa meelaha hadda amison ay ka baxaysa balan baa dhici doona sida amison wadanka uga bixi lahayd wadankeena waxaad ogtihiin waxaa saaran xagga hubka cunaqabateen baa saaran monitoring groupka ayaa naga muxuu ahaa aada noola socda xaaladeenna hubka weyn qoriga muxuu ahaa aakaha ah ka badan looma ogola dalka marka wax badan baa jira marka beesha caalamka lafteeda soomaaliya uma ogola in ciidan dhistaan hadda ayadaa laga rabaa dowladda somaliya ayaa laga rabaa amisom hadda laftooda waxay wadaan muxuu ahaa sidii wadankan ay muxuu ahaa ugu faaruqi lahaayeen sababtoo ah waqti badan bay joogaan shaqo badanna way qabteen sagaalkan bilood ee hadda loogu daray hal sano waa loogu dari kari laakiin sagaalkan bilood wax loogu daray waxaa weeye in muxuu ahaa ay shaqada inta u hartay ay qabtaan nuur maxaad ku sababeynaysaa in kaalinta amisom ay buuxin karaan ama ku filan yihiin ciidamada soomaaliya waxaan ku sababaynaya horta sababtu waa wax iska muuqda laakiin waxaan rabaa saaxiibkay cali inaan ka soxo wuxuu yidhi ciidamada amsom waxay noo hureen dhiigoodu yidhi maanta inagu waynu isla joognay waa laga yaaba saaxiibkay wax badanna waa isnaqaanaa maalinkii laba kun iyo kooiyo tobankii al-shabaab laga saarayey xamar waxaa weeye meeshii ay joogeen bay hadda weli joogaan ciidan ama sooma oo maanta nin al-shabaaba intay yaqaanaan soo qaban kara ma jiraan waxaa la rabo al-shabaabka inay soo qabtaan oo ay tayeeyaan oo qabtaan oo xogtooda keenaan waa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyaga ayaana ugu muhiimsan uguna firfircoon shaqa ayna qabaninna dee amasom ma qabato amasom waa niman iswaardiyeeya iyagu naftooda ilaashada baabuurta waaweynay ku gabadaan taas waxay ku tusinaysaa oy tusaale noogu tahay oy sabab ugu noqonaysaa in ayna amasom ay rabto meesha inay lacag ku qaadato oo maalin walba mandatka loo kordhiyo maalin la yidhaha laba bilood baa loogu daray maalin la yidhaha saddex bilood baa maalin la yidhaha sagaal bilood baa loogu daray intaasun inay ku joogto ku lacag qaadato danta ay leedahay waa intaa keliya wey laakiin waxaa muhiim ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliya la daryeelo isaga mushaharka loo kordhiyo la habeeyo walow dib u habeyntiisii wax badan hadda maanta meel fiican ay soo gaadhay haddana kharashaadka iyo waxa weeye ku baxaya in iyaga lagu bixiyo la tayeeyo iyaga kor loo soo qaado si ay u noqdaan kuwo isku filan marka waxaa la rabaa doctor cali in runta la isu sheego oo waxa weeye amsom meeshan way nagu danaysataay innagu inaynu isku tashanno ciidankeenna xoogga dalka soomaaliya moralkooda iyo dhaqaalahooda iyagu inaynu inagu dhisanno oo aynu habaysanno si aynu u gaarno mustaqbalka soo socda waxaan ognahay kii markii doorashadu in ayna dhicin ka hor waxaa lagu doodayey oo idaacadaha iyo meediyaha lala fadhiyey amsom markay doorashadana gaarsiiyaan waan ka baxaynaa war maanta electionka soo dhow hadda sanad wax ka yar uu ka haray hadday dhammaato hadday sidoodan usii joogaan oo dhaqaalihii ku qaataan oo adduunku maalin walba u n ku ugu kordhiya maandhayd uu siiyo maxaa noo faa'iida innaga wey marka waxaan ku soo koobayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyagaa ammaanka sugi kara iyagaa ku filan hadday nabad sugita hadday boolis tahay hadday military tahayba amniga dalka iyagaa ku filane iyaga tayadoodii iyo dhaqaalayntoodii iyo moralkoodii in la dhiso iyaga ha lagu dadaalo wey waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali xalka xasan kaaf wuxuu yahay amison kuma ballan furi karno amison dalkan meeshii ay ugu imaadeen waan ognahay meesha maanta u joogana waad la socotaan amison awoodda maanta burburisay argagixisada ayaga weeye awoodda maanta ciidanka soomaaliyeed garabka siinaysa dagaal walba ay galayaan ayaga weeye markaan u fiirino tayadooda awoodda sababtoo ah baabuurta ay haystaan iyo tababarka ay haystaan markaad aragt markaad u fiiriso amison waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah dowladnimada iyo muxuu ahaa ciidan dhisin inta way ka qayb qaateen markaan u fiirino sagaalkan bilood ee hadda la siina security councilka iskama ansixin sagaalka bilood ayaga laftooda ayaa la hordhigay inta ay ku soo afjari karaan dagaalka hadda ay ku jiraan waxaan filayaa waa waqti aad iyo aad u sagaalkan bilood wax aad badan maahan waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay sagaalkan bilood in muxuu ahaa ay wax badan ku qaban doonaan ayna gaarsin doonaan muxuu ahaa meel ciidanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed looga tegi kara inay gaarsin doonaan marka amison dalkan si fiican bay muxuu ahaa xasilooni badan bay kusoo dabaaleen way jirtaa marka horta hal laguma dhaliili kara hal hala ogaada waxaan rabaa ummadda somaliyed hal inaan u sheego dowlad soomaaliyeed baa laga rabaa ciidan soomaaliyeed inay dhistaan ee amison inay ciidan soomaaliyeed u dhist meeshan maahan amison wadankan isagoo xaaladiisa aad u adag tahay baa la keenay dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ee jirtay baa codsatay wax badan bayna qabteen lama dabooli kara doorkaas muhiimka ah iyo awoodda militari ay nagu caawiyeen waan uga mahadcelinaya dalalka ay ka soo jeedaanna waan uga mahadcelinaynaa shaqadaas fiican ay qabteen waxaana leenahay sagaalkan bilood had soo socotana inay muxuu ahaa ka yar weli inayba keeni doonaan waqtiga muxuu ahaa ay kusoo afjari doonaan baan leeyahay haye nuur dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa waxa weeye xalku horta wuxuu yahay soomaalidu waxay ku mahmaadaa biyo sacabadaada looga dhergawo wax ciidan uganda leedahay burundi uu leeyahay amni nooma sugayo argixisana naga difaaci maayo madaxda qarankeenana ma difaaci karaan waxaa muhiim ah waxa aynu inagu leenahay inaynu ku tashanno ciidankeenna iyo awoodda inagu aynu leenahay waxaa habboon in meesha runta aynu wajahno kuna talagalno inaynu inagu isku filnaanno oo ciidankeenna moralkooda dhisno oo dhaqaalahooda dhisno oo waxa weeye difaacii qaranka inaynu xoogaysano awooddiisa la dhiso taas baynu ku faa'iidi karnaa waana waxyaalaha dastuurku siinayay ka mid tahay dowladda federaalka in difaaca qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga in la tayeeyo marka tayadaas baynu ku faa'iidi karnaa taasaan xal u arkaa marka sagaalka bilood waa sagaal bilood oo naga khasaartay oo lacagna lagu dulqaadanayo oo ciidankii xoogga dalkana lagu bahdilayo wax faa'iido oo nooga soo kordhina anigu ma garanayo waxaan u arkaa sagaalka biloodna in waxa weeye lagu bedelo hal guuto oo tayaysan oo isku xiran oo waxa weeye doorashadanayna gaarsiin karta intaasaaba ku filan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cali maxamed cali iyo nuur sheekh cismaan al qudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska
dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saamaynta xanuunka covid-19 uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada khudaarta ee ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi markii xanuunka covid-19 laga helay dalka kenya ayaa hoos u dhac laga dareemayay dhaqdhaqaaqa ganacsi balse haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa sheegay in si gaar ah uu u saameeyey xanuunka covid-19 faadumo cali waxay ka mid tahay dumarka khudaarta ka ganacsada waxaan wax ka weydiiyey sida uu u saameeyey ganacsigooda xanuunka covid-19 annaga waxaan ka mid nahay dadka khudaarayda ee khudaarta gada saamaynta weyn een kala kulanna waxay la tahay meesha suuqa waxaa nagula soo siin jiray deyn waan caddayn jirna waan celin jirna deyn waa noola diiday waxaa deynta noogula dilay waxay tahay dadkii oo is aamin lahayn koroonihoo laga cabsanaya nin walba lacagta maa lagaala gooya oo isleeyahay sababahaasaa keenaya wax walbana waa nagu qaaliyoobeen matalan shaloo kale waan soo shaqo tagnay waxaana la yidhi fiyaazigi suuqiyaan tagnay fiyaazigi kaashaana la dhahay lacag kaashana ma haysano waa dadkii macbiilka aan leeyahay wax na siin jira bardhada weeyaan waan soo waynay suuq la'aan baa shalayna haysay maantaan keensanay maantana waa kaash wakaa ninkii waa arta uu noo fadhiyaa wuxuu leeyahay lacagta ha layska keeno wax is aaminaya ma jirto nyaanyadii waxaan kusoo qaadan jirna deyn waan caddayn jirna wax caddayna ma jirto hadda maxaa yeelay nin walba wuxuu leeyahay waa laigala tegaya waa laigala dhuumanaya ama qof korona ku dhaa wuu dhiman karaa bus leeyahay soo dhibkaasaa keenaya in waxba la isdeyminin annaga marka waxay tahay dhibkana haysto wixii ma diidi karno waa dhiibaynaa kastamkaa noo imaan nin tukaan leeyahay kastamna gabar tukaan leeyahay kastamna way noo imaanaysaa waxay leedahay lacag ma haya tukaanka waa xiran yahay ilmihi waa gaajeysan yahay keen bardho iyo yaanyo mana diidi karto ku qasbanta wixii meesha kugu halaaba lacagna kuma haysid ilmaha ka soo tagtay wax qutuliyoona ka raadsanaysaa matal waxaa ku xisaabtama inaa dadkaas inay bishii un waxna siiyaan hadday wax helaan saameyntaasu nagu keenay iyo annagoo kala cabsanayno matalan meelihii aan ku tukan jirna xaafadahan kusoo tukan jirna ma ku tukan karno salaad la'aanta saasay keentay dhibaatada nagu haysa taasaa ka mid ah waa inaad gurigaaga aada kusoo tukataa masaajid male aan ku tukan oon galayno cunadii gabdhaha noo keeni jir nooma keeni karaan caafimaad darra darteeda dadkii oo waxaa jirta kastam aduu adeegaysaa kastamka samtas inuu kudhaha laga iga dhawow iga fogow yacni iina adeeg ma taabanaya adiga taabo samta in lagugu soo celiyo lagudha adaha taabatay khudaartan waa la soo diiday camal dhibaatadaasaan kala kulanna xaawo axmed iyo nimco sidoo kale waxay ka mid yihiin dumarka ka ganacsada khudaarta waxay dhankoodu sheegayaan inay aad u yaraatay macaamiishii ay heli jireen sidoo kale xayiraadii la saaray xaafadda soomaalida islii in si gaar ah ay u saameysay islamarkaana goobihii ay khudaarta kasoo iibsan jireen aysan aadi karin taasi beddelkeedana waxay sheegeen inay u dirsadaan dad markaasi khudaarta iyaga u keena mararka qaar ayay sheegayaan in qiimaha khudaarta suuqa ay ka joogto qiimo ka badan in loogu keeno xanuunkan aad buu noo saameeyey because annaka masaakiin baan nahay dhabarkanagan ku xamaalan jirnay iyo gacmaheenno shaqadii wax oo ka jira oo ilaahay abuurtay malaha waa iska joognaa ilahay unbaan sugaynaa ma jiraan wax sar u kac ah oo ku yimid danka qiimaha aad kusoo iibsan jirteen khudaarta maba helnaba baa annaga khudaar sababtoo tahay guryaha annagaan hadda joognaa carrada way xirxiran tahay meelaan aadnana ma jirto marka maxay ahayd telefoonyaan dirsanaa hebelo ninaan waa aqoon jirnay saasun baan ku baraweysanaa wixii aan keensannana konton shilin shayga markaan kusoo gadno waxaa laga yaabaa inaan soddon shilin gadno amaba uuba maxay ahayd bololo la tuuro marka walaahi dhibka naga dhib yar maaha laakiin ilaahay baan sugaynaa dhib ma laha kastamarkiina oo kale maxaad kala kulantaan maadaama xanuun uu jiro walaahi badanaa kastamar qof kasta gurigiisu isku aruuriyey waxaan hadda kuu sheegi karo kastamarka naga annaga awal noo imaan jiray ama garan karno wixii noo imaadana hadee walwal baan ku kala adeegnaa because annaga waa cabsanaynaa soo maahan marka walaahi daruufaa iska jirta laakiin dhib ma lahan ilaahay baa jooga maxay ahayd annaga suuq ma aadno dadkii suuq wax ka keen jira jidkaa loo istaagay waa la kala xira adduunyada maxay ahayd suuq waa iska xun yahay adduunyada dhan waa isku wada xiranta hadda dukaan la xira qudaar cid u imaanaysa ma lahan hadda bishaan waxaan helnay iska dhaafa anaga maxay ahayd jeebkan dib ugu sii noqonay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin qutriyonkan waa helnaa laakiin sidii hore aqoon jirna ma ahan maadaama islii ay xayiraad saaran tahay sidee qudaarta idinkugu timaadaa qudaarta waxay noogu timaadaa dadkii oo micnaha zamaan aan kastamka aan jirna telefoon u dirayna waxaan ku dhahaynaa qudaar aan ubaahna waxaasa sheegaysa ubaahna nin walba shay buu noo soo dhiibay lacagta intaasaan ugu dirnaa maxay ahayd marka way ka micnaha iyaga naftooda way ishaafalateesanayaan shaygii suuq labaatan shilin ka jooga afartan shilin ay kuu soo dhufanayaan suuquna wuu iska xun yahay waxaa laga yaabaa shay afartan shilin kuu fadhin in labaatan shilin lagu celiyo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahan baan sugaynaa ilaahay naga qaado cudurkan soo baxaya hal iyo dhif waaye nin walba gurigiisu isku ilaaliyey wuxuu soo qaadan karo holsada soo qaatay gurigu dhigtay firiiju ku shubtay marka annaga micnaha hal iyo dhif ma sida kastamka hore jir ma jirto kastamka hore waa wada xroodeen maya ma laga lagama helo hadeertan waagi hore waa la heli jiray wixii ma jiran hadeertan hadda hadda nolosha aa ka heshid un isku rasaab iyo deen lagu yeeshay maanta ma iska bixi beriha lagu yeeshay maahe ma aha dad nolol mana waxa oo dad seef oo la oo la sameynaya hadda ma lahan qaali iyaduna waa mid ka mid ah haweenka ka ganacsada khudaarta waxa ay sheegaysaa in wax faa'iidaha aysan ka helin qiimaha ay ku soo qaadaan khudaarta magacaygu waxa weeyaan qaali waxaan ka hadlayaa caafimaad darrida soona soo food saartay waxaanu ilaahay ka codsanaynaa aan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay naga badbaadiyo maciishadii oo kacday dhib kastaa meesha nagu haysta laakiin allaha weyn baa na gargaaraya ilaahay baa gargaar le ilaahay baan gargaar ka sugaynaa baradhadii way qaaliyowday yaanyadii way qaaliyowday basashii way qaaliyowday laakiin allah umbaa na gargaaraya baradhada waxaanu ku soo qaadan jirnay dee beec iska fiican haddana kor baa loo qaaday ajiliya yacni isuji wadooyinka xidhan marka insha allah bismillaahi kariim waxaan sugaynaa uun isbeddel khayr leh idinkuma waxaad ku darteen mise qiimihii maya annagu waxba kumaanu darin waxaanu ku darna waanu garan lahay sagaal xabo ayuu noqday afar kun iyo dheeraad buu ku yimi halkaa fiyaasigii waxaan ku darayna waan fahmi lenahay marka annagu waxaan ka faa'iidayna male iyagun baanu hadda u iibinaynaa weliba aanu wax ku daraynaa
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aynu ku soo qaadannay saamaynta xanuunka covid-19 uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada khudaarta ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
mahadsaned ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska markana aan ku wada nasanno heestan macaan
idaacaddani fiidnimo ayaa intaas ku dhan waxaa wadajaradu kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure waxaan idin leenahay nabadgelyo
sidoo malin qaba